الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ودرسكني أفريق الصدرات كمية دروسني الشمائل المحمدية يعني كيف ليني شمائشي يسيردي iyo sifooyinkii iyo tilmaamihii iyo dhaqankii nebiga sal allahu aleyh wasalam baabu maakii ayuu baab yahay jaa yimi fii kalaami rasuulilaahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilaah hadalkiisii fi sabari xagga caweynta ama habeenkii baabkan waxa uu sheekhu u guntay hadalka nebi maxamed habeenkii ama cishaai dabadii oo macnihiisu yahay caways inuu markaa nebigu dumarkiisa u sheekayn jiray oo arrinkaa uu sameeyey oo ay tahay mid bannaan ayuu halkan sheekhu inoogu soo aroonaya laba xadiid oo mid dheer yahay baabu maakii ayuu baabiye jaa yimi fii kalaami rasuulilahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilay hadalkiisii fi samari xagga caweyska ama soo jeedkiisa marka inuu bannaanyahe samarkaasi yacni la dhagaysan karo oo la samayn karo ayuu halkan nooga hadlayaa qaala jaamicuhu o musanifu raximah llahu tacaala xadaana alxasan ibnu sabaax albazaaru xadaana abunadr قال xadaثna أbu caqiil الثaqفي cabdالlahi بن caqiil can mujaalidin mujaalid ayuu ka warinaya can الshacbiyi can masruuqi can caaئiشhaةa qaalad waxay tihi caaئiشha xadaثa rasuul اlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu u sheekeeyey salى الlahu عalayhi wasalam daata laylaة habeen nisaa'uhu dumarkiisiibaa wuxuu ga sheekeeyey xadiian xadiid iyo war iyo hadal cajiiba ayuu uga sheekeeyey faqaalad waxay tidhi imra'atun minhunna ruux dumarahoo ka mida dumarkiisii ayaa waxay tidhi kaana alxadiia xadiidkan iyo sheekadan iyo warkan waxaad mooddaa xadiidu khuraafa khuraafo ninkii la odhan jiray warkiisii iyo xadiidkiisii baad mooddaa faqaala wuxuu nebigu sala allahu calay wasalam atadruuna oo ma garanaysaan oo ma la socotaan maa khuraafatu khuraafa wuxuu yahay ma la socotaan inna khuraafata khuraafa ninkaa laydhaha kaana wuxaa rajula nin min cudra qoladaa reer cudra layidhaahda ka ahaaday asaratu waxaa ninkaa qafaalatay oo daftay oo kaxaysatay aljinnu jinbaa fi ljaahiliyati zamanuljaahligii kaxaysatay famakatha fiihim waa nagaaday dhexdooda oo waa la joogay dahran zaman iyo wakhti dheer ayuu la joogay uma intaa kadib raduuhu waxay u soo celiyeen ila alinsi insigii bay u soo celiyeenoo waa soo daayeen fa kaana wuxua yuxadiu nnaasa mid dadka uga sheekeeya bimaa ra'aa fiihim wuxuu dhexdooda ku arkaye min alacajiibiya wax lala yaabo ah ayuu haa mid uga sheekeeya fa qaala annaasu dadkii waxay yidhaahdeen xadiiu khuraafa warkani wixii markaa caynkaa u la yaab lehee lala yaababa waxay yidhahdeen waa xadiiu khuraafa ayay yidhaahdeen marka khuraafahan ay ruuxa dumaray ku sheegtay kaas weeye xadiikani waa xadii daciifa waxaa la keliyoobay imaamu tirmidi raggii kale umuhatusitaha ahayee shantii kale lama ay wadaagin waxaase la wadaaga oo la wariya imaamu axmed fii musnadihi abu yacla fii musnadihi bazaar fii musnadihi ayaa markaa ragga kale ayaa la wadaagay waxaanu ka warinayaa sheekha ladhaa alxasan binu sabaax albazaaru ayuu ka warinayaa ninkaasi waa nin markaa saduuqa walow markaa sheekhu yahay tirmidi iyo bukhaari iyo abu daa'uud iyo nasaa iyo raggaas ayuu sheekhu yahay waxoogay markaa wahmiyana wuu yeeshaa waana bazaaru waayo ruwaadda waxaba lagu dabdiyey yacni waxa weeye waa za iyo ra saddex ka mid ahi in alla inta kale waa bazaaz haraf ibnu hishaam nin la yidhaahdo iyo ninkan musnadkaleh abubakar binu camar binu cabdilkhaaliq la yidhaahdo iyo sheekhan mooye in alla inta kale ruwaadee soo hadhay waa bazaaz bazaar saddexdanunba ah waxaa kaluu leeyahay xadaanaa abunadr abunadri waa haashim binu qaasim ataymi almadani wa nin atbaacu taabiciindii ka mida waa nin iqatun habtuma isaga lagu tilmaamay waxa yimi uu leeyahay xadaanaa abu cuqayl athaqafiyu cabdilaahi binu caqiil abu caqiil athaqafi cabdilaahi bnu caqiil ninkaasi waa nin atbaacu taabiciindii ka mida waa nin saduuqa aqafina waa qabiilatu thaqiif ayaa loo nisbaynayaa mujaalid ayuu ka wariyay mujaalid ibnu saciid isagu ninkaasi waa nin daciifa aafada xadiidkuna waa ninkaa laa yajuusu lixtijaaju bihi nin la xujaysto oo warkiisa la qaata maaha shacbi ayuu ka wariyay caamir bnu shuraxbiil masruuq binulajdac ayuu ka warinaya nimankaasi niman ajila weeye caaisha ayay kasii warinayaan waxay leeyahay xadaa rasuululahi sal l slm daata leylati nisaau xadiia nabi maxamed habeen habeenada ka mida buu dumarkiisii sheeke cajiiba uga sheekeeye dabeetana faqaalad imra'atu minhum ruuxu dumarahoo ka midabaa waxay tidhi kaana alxadiia warkan waxaad moodaa xadiiu khuraafa khuraafo ninkii lo odhan jiray warkiisi baad moodaa marka calam buu ninkaas ku ahaayo alla ma geliya khuraafa ayaa la yidhahdaa hadday laakiin khuraafaad looga jeedo al baa la geliyaa oo xadiikii khuraafaadkii waxaan jirin ayaa la yidhahdaa laakiin hadda calam buu nin ku yahayo alla ma geliyo haddaba sheekada ninkani waxay daaranayd laba arrimood waa mid weeyaane been iyo waxaan dadku rumaysan karayninoo dee jin uu ku soo arkay qodobka labaadna waxa ahayd sheeko deedheer oo la macaansado oo lala dhacabay hayd haddaba ruuxa dumari ugama jeedo sheekada nebiga labada arrimoodba kaga shabihi mayso oo xagga beenta dee kaga shabihi mayso way ogtahay nebi maxamed carabkiisa waxaan runahay inaanu soo maraynin laakiin waxay uga jeedaa un xagga ka xiisa goyntan iyo macaanka sheekadu leedahay waxaad moodaa ninkii quraafa sheekadiisii faqaala atadruuna khitaaba dukuur ayuu kula hadlay nusa qaarkoodna atadriina taasaan asxay ma og tihiin oo ma garanaysaan waanay dhacday yacni meelo dhowra oo dumar isagoo la hadlaya haddana khitaaba dukuur uu kula hadlay maa farashtumuu lii alleyla isagoo markaa la hadlaya isagoo haweenay xasaano laydhana kayfa antum kayfa xaalukum way dhacday marka waxay noqonaysaa uun yani arrinkooda isagoo weynaynaya ayuu markaa khitaabkii ragga kula hadlay oo kale dabeedna wuxuu nabigu lina khuraafa kaana rajulan min cudra wuxaa nin reer cudra ah waa qabiila min alyaman oo caan ahayd ayuu ka tirsanaa asaratu ljinnu fi ljaahiliya zamanuljaahiligii islaamka ka horreeyey ayaa waxaa dafday ama kaxaysatay jin waanay badnayd xilligaa dadkaa jinku kaxaysanayaan ee habeenkiina magaalada ay u siraadayaan maalintiina markaas aanu arkaynin dadka isaa u kaxaysana ayga la tagaan way badnaayeen famakatha fiihim dahran wakhti dheer ayuu la joogay uma raduuhu ila linsi insigii bay dabeetana u soo celiyeen waa iska soo daayeen fa kaana ninkaasi wuxaa yuxadiu naasa dadka mid uga sheekeeya bimaa ra'aa fiihim wuxuu ku arkay jinka dabeetana waa ku beenin jireen isagu waxaanuu sheegaya waa runo wuxuu ka arkay wey laakiin dadku dee waxaanay rumaysan karayn inay beeniyaan bay ahayd oo min alacajiibi waxyaalo markaa lala yaaba cujuuba ayaa cajiib lagu jamciyey dabeetana dadku waxay dhahay xadiiu khuraafa waxay maqlaan ee sheekooyinka iyo xikaayoodka waaqicana ka fog lana macaansaday ee cajiibkaabay waxay odhan jireen xadiiu khuraafa ayay odhan jireen haddaba ujeeddada xadiidkani waxa weeye nebi maxamed inuu dumarkiisii la caweeyey inuu u sheekeeyey taasoo ka dhigan inuu qalbigooda farax gelinayey si wanaagsanna markaas ula dhaqmayey oo min baabi xusni lmucaashara ayay ka mid noqonaysaa hadalkanuu nebigu diiday ee cishaayi dabadii inaan markaa la hadlin la sheekaynin waa hadalka dee ama iska hadal adduunyo ama aan wax qaradi ku tacalluqsanayn ee maalayacniga unbuu noqonayaa ujeeddada loo leeyahay cishaayi dabadiyaan la sheekaynina si salaada subax loogu kaco oray ka tegin weeye xadana alxasan ibnu sabaax albazaaru xadana abu nadre xadana abu caqiil athaqafiyu cabdillahi bnu caqiil magaciisu weeye can mujaalidin can ishacbiyi can masruuqin can caaishata qaalad waxay tihi xadana rasuulahi sala allah alay slam baa uga sheekeeyey daata laylatin habeen habeenada ka mida nisaa'uhu dumarkiisiibu xadiidan war ayuu uga sheekeeyo faqaalat imra'atu minhunna mid ka midi waxay tihi kaana alxadiida waxaad moodaa xadiidu khuraafa khuraafa ninkii loolan jiray warkiisii faqaala wuxuu hi atadruuna ma garanaysaan maa khuraafatu wuxuu yahay ina khuraafata kaana rajulan nin buu ahaa min cudra ka ahaadoo asarathu ay qafaalatay aljinnu fi ljaahiliya famakatha fiihim waa nagaaday dahran zaman uma raduuhu waxay u soconayay ila alinsi fakaana yuxadiu naasa dadka ayuu uga sheekaynayay bimaa ra'aa fiihim wuxuu ku arko min alcaajibi waxayna la yaab kalahaaya faqaala naasu waxa dhahay xadiiu khuraafa weeye xadiiu umu zarcin xadiikii umu zarc xadaana caliy bnu xujirin ahbaranaa ciise bnu yunus can hishaam bni curwa can akhiihi cabdilaahi bni curwa can curwata can caaishata buu ka wariyo qaalad waxay tihi jalasad waxaa fadhiisatay ixdaa casharata mara'a koob iyo toban dumara ayaa fadhiistay fatacaahadna waxay ku ballameen watacaaqadna ay gunteen ama ay dhaar ku adkeeyeen an laa yaktumna inaanay qarinin min akhbaari aswaajihinna raggooda iyo sayadooda warkooda shay-an waxba inaanay ka qarinine mid waliba ay soo bandhigto ayay ku ballameen oo ay gunteen oo ay ku adkeeyeen dhaarno xadiidkan waa xadiid saxiixa waxaa soo saaray imaamu albukhaari waxaa soo saaray imaamu muslim waxaa soo saaray nasaa'i baa sunan kubraaga ku soo saaray abu yacla musnadkiisa ku soo saaray ibnu abilcaasim baa soo saaray oo fi sunna ku soo saaray tabaraani baa mucjamulkabiirka ku soo saaray khadiib ayaa taariikhdiisa ku soo saaray baqawi baa sharxu sunna ku soo saaro xadiid saxiixa weeye waxaanu caan ku yahay xadiidu umuzarc alqaab dhowra buu leeyahay laakiin kaasuu caan ku yahay culimmada qaarkood waa xadiid dheer horto waa xadiid yacnii erayo badan oo xagga luqadaahi iyo xeeldheeraan hadalkaahi ay ku sugan tahay culimmada qaarkood baaba tasaaniif gaara u dejiyey oo ku sharxay way badan yihiin waxa ugu mudnaa raggaas raggii ka dambeeyey oo dhammina ay ka qaateen qaadi lciyaad buqyat raa'id kitaab laydhaah buu leeyahay oo hadda mabuucahu ku sharxay xadiikan waxaa jira imaam raafici isaguna kitaab buu leeyahay la ydhaahdo darat darc lixadiii umu zarc isaguna waa kitaab mabuuca waxaanu dhammaantii kaga wada hadlay taariikhu haswiin yacni magaalada khaswiin la yidhaahdo ee waqooyiga eeraan ku taallay ee uu ka soo jeeday taariikhdeeda ayuu kaga wada hadlay rag kalena waa jiraan xadiidkan haddaba waxaa lagu wariyey wejiyo qaarkood waa mawquuf sida aynu arki doonno inta ugu dambaysa ee nebi maxamed uu odhan doono waxaan ku ahay siduu abisarci liumisarci u ahaa mooyaane qaarkood saasay mawquuf ugu yihiinoo caaisha iyo saxaabada ma dhaafsanaa qaarkoodna waa marfuuc oo dabaraani baa marfuuc ahaan ku wariyey cabdilaahi bnu muscab ayaa xaggiisa laga waray can caaisha waxay leedahay rasuullahi maxamed baa ii soo galay markaasaa wuxuuhi yaa caaisha kuntu laki ka abi zarcin liummi zarcin markaasaa waxay tihi yaa rasuul wamaa xadiidu abi zarcin wa ummu zarcin oo muxuu yahay warkoodu markaasuu uga sheekeeyey xawaasiinu markaa xadiidkan warka nebigu sheegay ayaa inooga muuqanayaa waxaana sii xoojinaysa xaggaa dambe ee nebigu ku leeyahay kuntu laki ka abi zarcin liummi zarcin markaa inuu nebigu qisada maqlay haddii mawquufba la yidhaahdo inuu dabeetana sugay ayaa ka soo baxaysoo dhinaca marfuuc ayuu kan qoraya riwaayado kale waxaabay tilmaamaysaa inuu isagu mariyey ayay tilmaamaysaa waxaan u sheegay maxamed amiin alharari kitaabkiisa alkowkab alwahaaj laydhaha uu ku sharaxayo imaam muslim kitaabkiisa wuxuu leeyahay waqad dakara alxaafid xaafidku wuxuu sheegaya nafs ana ariwaayaat allatii saraxat bikowni alqisa riwaayaadka caddaynaya inay qisadani dhammaanteed tahay marfuuca wuxuu leeyahay waa saxiixa min jihati lisnaad xagga isnaadka marka laga eego waa saxiixa waxaana dee mustalaxa lagu yaqaanay buu leeyahay ana rafca ziyaada haddii rafciniyo ay jirto waqfi hadday xadiid ku jirto rafcintu waa ziyaada ziyaada hadday cid hiqaho lagu kalsoon yahay ay samaysana waa maqbuula markaa qisadani kulluhaa waa marfuuca ayuu leeyahay taasi waa taa ummu zarci xadiidku ayuu caan ku yahay balzarcuna waa ilmaha koob iyo tobankan dumarkaa waa mid ka mida ummu zarci xadiidka loogu magacdaray koob iyo tobankaa dumarka magacyadooda lama hayo sideed bay sheegeenoo khatiib albaqhdaadi baa mubhamaadka isagu ku sheegay oo yidhi ariiquu ku wariyey umbaa lagu garanaya waana qariibun jiddan wax magacyadooda ku tacalluqaana ma jiro oo waxba inagama xidhnaa koob iyo tobankan dumara shan ka midahi raggooda way ammaanayaan shan ka midihina dhaleeca iyo cambaaramiy dushka kaga tuurayaan mid ka mida hadalkeeda dhaleecaynna way u fasireen culimmadu ammaanna way u fasireen waanaan arki doonnaa marka wuxuu sheekhu ka warinaya xadiidka caliy bnu xujrin waa ninka iqaha ahee ay imaamka weyn ee ragga badani wax ka wariyaan ciisa bnu yuunus ibnu isxaaq asabiici ayuu ka sii warinaya isagha iqaa hishaam ibnu curwa taabicigaasuu ka warinaya walaalkii cabdilaahi ibnu curwa taabiciya curwo oo taabiciya buu ka sii warinaya can caaisha lataa'ifta isnaadka marka laga hadlayo waxaa la yidhi waxaa ku sugan riwaayatu taabiciyin can taabiciyin can taabiciyin saddex taabiciyoo kala warinaya waa hishaam iyo cabdilaahi iyo curwa dhinac kale marka laga eego waxa waa riwaayatulaqaariib bacdum can bacdin waa qaraabo kala warinaysa wayo hishaam baa walaalkii ka warinaya walaalkiina wuxuu ka sii warinayaa dee aabbihii aabbihiina wuxuu ka sii warinayaa habaryartii oo caaisha buu ka sii warinaya waa riwaayatulaqaariib bacdum can bacdin markaa dumarkaasi way fadhiisteen halkay fadhiisteen waxay magaalooyin tuulooyinka makay ahayd iyo tuulooyinka yaman bay ahayd labadaba waa la yidhi waxay ku ballameen gunteen inaanay wararka raggooda waxay qaryan jireen bad ka soo dhigaan xadaana caliy bnu xujrin ahbarana ciise bnu yuunus can hishaam bin curwa can akhiihi cabdilahi bni curwa can curwata can caaishata qaalad waxay tidhi jalasad waxaa fadhiisatay ixdaa cashrata mra'a koob iyo toban dumara waana xilligii dee islaamnimada ka horeysay jaahiligii fatacaahadna waxay ku ballabeen wa tacaaqadna waxa ay gunteen miihaaq iyo ballan ay ku adkeeyeen dhaarna ay ku galeen an laa yaktubna inaanay qarinin min akhbaari aswaajihinna raggooda wararkooda shay-an waxba inaanay ka qarin fa qaalat iluulaa haddaba tii ugu horraysay waxay tidhi zawjii ninkaygu aniga laxmu jamalin waa hilib awroo kale asin oo weyd ah oo calaa ra'si jabalin buur madaxeed saaran wacrin oo adag oo aan la kori karaynin hilib weydo hilib awro weydahoo buurtaa aan la kori karaynin dusheeda saara weeye laa sahlun ama laa sahlin labada waa loodhan karaa laa sahlin buurtaasoo laa sahlin aan sahlanayn fududayn koritaankeedu ama laa sahlun huwa laa sahlun mid fudud ma aha oo fa yurtaqaa la koro oo la fanto walaa samiinun hiribkaasi mid shilis ma ahoo fa yuntaqala la soo qaato oo guryaha la geysto haweenaydii ugu horraysay ninkeedii way dhaleecaysay digaday ka dhigtay nafci iyo waxtartoona inaanay lahayn dhibna uu leeyahay ayay tilmaamtay waxay tidhi aniga ninkaygu waa hirib awroo kale hilibka awrkuna dee waa ka adag yahay oo waxaa ka wanaagsan hilibka adhiga horta halkaa waa hilibka awrka oo kalabay tiri oo weliba qafin weyd ah saanta un in lagala baxa mooyaane aan wax alla wax kaloo faa'iiduu leeyi jire weyd weeye waa hilibkaa weyda ah halkaa waxay ku ishaaraysaa inuu nafcigiisu yar yahay wax tar inaanu lahayn weliba hilibkaasoo calaa kaa'ina calaa ra'si jabalin buur dhakadeed awrkaasoo buur dhakadeed ama hilibkaasoo buur dhakadeed yaal wacrin oo adag wacir waxaa la yidhaahdaa marka yacnii buurtu aanay meel laga koro aanay lahayn ee haddaad istidhaahdo kor rafaadka iyo dhibta aad ku korayseed ka siibanaysa ee labada boodyaba iyadoo ku baktiyeena aad gaadhayso wacir kaas ayaa la yidhahdaa hilibkaa hilibkaa awrkee weydaahe oo weliba buur dhakadeed saaran aan meel laga koro lahayn laa sahlun mid fudud ma aha buurtaasi oo fa yurtaqaa la koro macnaa waxay ka wadaa wuxuu yaan la jeclaanin oon u qiimaba lahaanine haddii aad fudayd ku qaadan karayso dhib ma leh oo weyd kasta haade hadduu dee meelahan iska yaallo aad uun gacanta u tiigsanayso iska qaadan karayso waad iska qaadan laakiin bal weyda noocaasa oo haddana buur dhakada ka saaran dhib miyo rafaad mooye wax kaloo lagu korayaari jiri bal ka warramayd walaa sabiirun mid shirisna ma ahoo fa yunqal markaa la rarto oo la qaato oo hadduu halkana waxay ka dhigan tahay hadduu shilis yahay dee dhib kasta waa loo mari lahaa doonashadiis iyo fanashadiis iyo buurtowbaxeeda waa loo faran lahaaye wax dhibtaa loo marana ma aho ma shishle waa weydaa ruuxan dumari ninkeedan waxay ku sifaynaysaa nin nafcigiisu yar yahay waxa kaloo haddana ku sifaynaysaa nin kibir iyo cirkaa isla taagan weliba akhlaaq xunna oo aan ruuxa dumar ah wax alla wuxuu qoysnimana aan ku anfacaynin wax kalena aan ku anfacaynin waa kaa aan faa'iido lahayn lagana badbaadaynin marka faqaalat iluulaa tii u horraysay waxay tidhi zawjii ninkaygu laxmu jamalin ka laxmi jamalin hilib awr oo kale weeye qafin oo weyd ah oo calaa ra'si jabalin markaa waxaad ka sifayn kartaa awrka ama hilibka hilibkaaso ama awrkaaso calaa ra'si jabalin buur madaxeed ku sugan wacrin oo adag buur adag oon la kori karayn oon la faran karayn madaxeeda ku sugan walaa sahlin mid fudud ma ahaanin buurtaaso walaa sahlin aan fududayn ama laa huwa sahlun mid fududna ma aho fa yurtaqaa la fanto oo la fulo walaa samiinin hilibkaasoo mid shilisna aan ahayn ama walaa samiinun huwa isagu mid shilis ma aho fa yuntaqal fa yunqal la soo qaato oo dee guryaha la keensado taasi cambaaraynta iyo dhaleecadaasay u jeedisay qaalat itaaniya tii labaad waxay tidhi zawjiya aniga ninkayga laa uhiiru kicin maayo faqi maayo khabarahu warkiisa innii anugu akhaafu waxaan ka cabsan an laa adarahu inaanan waxba dhaafin oonan waxba ka tegin ayaan ka cabsanayaa in adkurhu haddaan sheego adkur waxaan sheegi cujarahu ceebihiisa muuqda wa bujarahu iyo ceebihiisa qarsoonba waan sheegio badkaan soo dhigi bay tidhi haweenaydii labaad ayana waa dhaleecadii iyo cambaarayntii waxay tidhi ninkayga laa uhiiru ama laa abuhu labaduba way jiraan laa uhiiru kicin maayo oo faafin maayo oo soo qodi maayo ama laa abuhu faafin maayo khabar warkiisa waayo innii akhaafu an la adarahu waxaan ka cabsan inaanan ka tegin macnaha inaanan warkiisa waxba ka dhaafin warkiisu waa dheer yahay haddaan bilaabo inaan dhammayn kari waayaan ka yaabaya laakiin waa soo koobayaa bay tidhi warkiisu nin laga baxaya maaha eh waa soo koobayaa an laa adarahu saasaa lagu fasiray waxaa kaloo la yidhi macnaha ay u jeeddaa waxa weeye waxaan ka cabsanayaa inaanan ka teginoo intuu warkaygaa maqlo ifuro anna ka maarmi maayo oo dee carruur baa meeshii joogto oo waan u baahanahayoo innii akhaaf an laa adarahu intuu ifuro inaan ka tegi kari waayo ka hagaagi kari waayaan ka baqanayaa saana waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi laadu in laga dhigo zaa'ida innii akhaafu waxaan ka cabsan an la adaraw an adaraw inaan ka tago intuu warkaygaasi gaadho inuu ifuroon dabeetana ka tagoon ka dhaqaajiyo ayaan ka cabsanayaa ta hore ayaanay u badan yihiin oo waxaan ka cabsanayaa warkiisaasi waa dheerya inaan waxba ka tegin haddaba waxay tihi in adkurhu haddaan sheego adkur waxaan sheegayaa ujarahu wabujarahu ujarahu wabujarahu waxay uga jeedaa ceebihiisa muqdiya kuwiisa qarsoonba asalka alcujar walbujar waxay af soomaali ay yidhaahdaan tuluux ama kolmo ama olmolmdee ragga laftooda waa laga ilaali wadagara wada reermagaal yihiine riyaha ayaa waxay halkaa ku yeeshaan bahlo yaryaroo ka laalaada qaarkooda kolmo la yidhahdo bahlo yaroo sa afartaasoo kale ka laalaada waa kuwaasoo kale oo jidhka ka soo baxa dadka qaarkood ay jidhka ku yeeshaan markaa shayun yajtamicu fi ljasadi ka salca waa wax jidhka ka soo baxoo sida burooyinko kale burooyin waaweyn oo dadka ka laalaado sida kolmaha oo kale ah ayaa cujar iyo bujar la yidhaahdaa qaar waxay dhahaan cujar waa kuwa xagga dhabarka ku yaalla bujarna waa kuwa ku yaalla caloosha adigu waa guntimahaasun ay xididada iyo casaabtu ay samaynayaan ee dadka ka soo baxaya tulux iyo kolmo iyo midkaa tidhaahdaba waxaanay uga jeedaa ceebihiisa qarsoon iyo kuwiisa muuqdaba waa sheegi ruuxaa dumarina waxba kumay dhaafin waa ninkaa warkiisa haddaan bilaabiyo ceebihiisa aanu dhammayn karaynin bay tidhi waana ninkaa makruuha ah weliba yanii dee tii markaa sidii ugu xeel dheer maaha yani ballanay ka baxday iyo wixii ay dumarkani wada galeene yacni waxa weeye ninaan aaya lahayn ayay ku tilmaantay oo warkiisana aan la dhammaynaynin waliba haddii la waa mid dabeecad xun hadduu maqlana wii furayaa qaalat aaniyatu waxay tihi zawjii ninkayga laa uhiiru ama laa abuhu ma faafinaya ma mikiciliya khabar warkiisa inii akhaaf waxaan ka cabsan an la adarahu inaanan warkiisa ka tegin waxba dhaafin oo igu dheeraadaan ka baqanaya in adkurhu haddaan sheego adkur waxaan sheegi cujarahu wa bujarahu ceebihiisa muuqday kuwiisa qarsoonba macnaha kulmihiisa iyo tulxiisaasaan sheegi qaalat iaalidatu tii saddexaad waxay tidhi zawjii ninkaygu alcashannaqu mid dheeroo malluuqan weeye si xunubax weeyaan bay tidhi in andiq haddaan hadlo uallaq waa layfuri bay tidhi wain askud haddaan aamusana ucallaq meel baa layga soo laalaadinoo taa mucallaqada ahe meesha ka soo laalaada ayaa layga dhigi bay tidhi haweenaydanna ayana sidii kuwii hore ayaa cambaarayn iyo dhaleecayn u jeedisay waxay tidhi zawjii alcashannaqu cashannaq waxaa la yidhaahdaa qofka dheer ee malluuqane weliba weydnimana ku darsaday ayaa la yidhaahdaa waxaana yidhaahdaan weliba weydnimadaa iyo dheeraantaasi waxay odhan jireen wadaalika yadullu cala safahi qaaliban safiihnimana iyo maangaabnimana way la socotaa bay yidhaahdeen hadday markaa waxa qofkaa dheere maluuqanaad aragto waxaa kaloo le cashanaqa waxa la dabeecad xumaantana waa la yidhi markaa kaa dabeecadda xun weeye ama kaasi xunubaxa ahee dheeray maluuqan weeyaan bay tiri bal hadduu iska dheer yahay iska maluuqan yahoonu dhib lahayne waxay tihi in andiq haddaan hadlo oo aan ceebihiisa sheego otallaq waa lay furi bay tidhi ha wax dabeecad xuno dee markaa meesha carruur baa joogta ama baahi baanu qabaayo dee taana ma rabo baxray gelinay bay leeyihin waynaskut haddaan aamusana ucallaq yacni waa yani taa mucallaqada ahee meel laga soo deldelay oo kale ayaa noqon sidaasay laakiin waxaa kaga wanaagsan in andiq haddaan hadlo oo aan dee baahiyaha yaga iyo waxaan qabna iyo arrimaha qoyska aan ka hadlo wuxuu iga qaata iska daaye oo talaq waa lay furay haddaan juuq idhahdo war waxaanaynu baahnay war sidaan war waxaanaa jira xaaladda haddaan ka warrabo waa ii dhiibaya bay tiri waa in isku haddaan aamusana mucallaq dee ruuxaa dumar ee mucallaqada ahee aan nin wax ku taraya oo la mucaasharoonaya oo la dhaqmaya aan haysanin baanay mid nin la oo dee suuqeeda iskaga jirto rag doonaysa oo markaa u diyaaro sugaysa in la guursadana ma ihi bay tihi juuqna wuu odhan kari maayo haddaan juuqu idhaahdo waa ii dhiibayaa haddaan aamuse waxaan kula jooga garan maayo taasina waa u dhammaysay ninkaa qaalat aaliatu waxay tihi zawjii alcashanaqu mid dheer oo maluuqan weeye in andiqi haddaan hadlo oo aan arrimahayaga iyo ka hadlo uallaq waa la ifuri bay tihi oo wuu ifuri wa in askud haddaan aamusana ucallaq dee taa meesha laga soo deldelay un baan ahayoo ninna malihi mid nin la'na ma ihi qaalat iraabicatu haweenaydii afraad waxay tidhi waa kuwii ammaanaya mid ka mida waxay tihi zawjii ninkaygu ka leyli tihaama oogada habeenkeedoo kaluu la mid yahay laa xarun kulayl walaa qarun iyo qabowtoona kuma sugna walaa makhaafata cabsi walaa sa'amata iyo daalid laga daalo na kuma sugna bay tidhi haweenaydani afraadayadu ninkeeda way ammaanaysaa waxay tidhi zawjii ninkaygu ka leyli tihaama tihaama habeenkeedu la mid yahay tihaama dhulkan sacuudiga ayaa wuxuu qaybsamaa laba qaybood qayb waxaa laydhaha najd waa dhulka buuralayda ah ee dhinaca barixiga dhulla waxaa la dhaha tihaama tihaama waa dhulkaa hoose ee xaggan xeeliga soo xiga ayaa tihaama la dhaha cala nabiyi mustafa tihaami waana halka markaa nebiga loo tiriya saaxibu zubadba cala nabiyi mustafa tihaami uu lahaa tihaamana waxaa la dhahaa waa dee dhulkan maka iyo jiddo iyo dhulkalaa la yidhaha tihaama madiina iyadu tihaamiya najdi midnaba kuma tirsana baa laydha way u dhaxaysaa haddaba habeenkaasuu la mid yahay oo dhulkaasi waa dhul kulul habeenkiibaa markaa la nafisaayo waxoogay markaa hawaahi ay u soo dhacdaayo ninkaygu wuxuu la mid yahay habeenkaasoo kale xagga ictidaalka iyo dhibla'aanta iyo sahlanaanta habeenkaasuu la mid yahay laa xarun walaa qarun habeenka kulayl iyo qabowtoona kuma sugna oo sidii maalintiina uma kulla qabow markaasuu sida dhulka qaarkii u qabow yahayna ma laha walaa makhaafata walaa sa'aamata in markaa ninka ay ku sifaynaysa iyo inay lagu sifaynayo tihaamada lafdeediiba way dhici kartaayoo laa makhaafata cabsi sharkiisa iyo dararkiisa laga cabsaa ma jiro haddii ninka lagu sifeeyo walaa sa'aama daalid iyo wahsi mucaasharadiisa dhaqankiisa laga daalana malo nin wanaagsan weeye macnaha waxay ku sifaynaysaa nin wanaagsan inuu yahay deggan oo aan dhib lahayn dhaqankiisa aan laga daalaynin oo wanaagsan oo si wanaagsan oo dhaqma cabsina aan lahayn oo dhibna u geysanaynin waxaa kaloo laa makhaafata walaa sa'aamata loo celiyey habeenka tihaamo lafdiisaoo cabsi ma jirto dee meelo ay galaan iyo buuro ay galaan ba ama ninkanaa dee libaax difaacaya ah yacnii sa'amo iyo daanidna ma laha qaalat araabicatu waxay tihi zawjiika layli tihaama oogada ama gubanka duha gubanka ee oogadu waa xaggaa kale zawjiika layli tihaama weeye gubanka habeenkiisoo kale weeye laa xarun kulayl male walaa qarun qabow zaa'idana male walaa makhaafata cabsi walaa sa'amata iyo kadaaridna male qaalat ilkhaamisatu tii shanaadna waxay tidhi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu gala fayda waa harima caddayn wain kharaja hadduu baxana asida waa libaaxiyeyn walaa yas'alu weydiinna maayo camaa cahida wixii uu ogaayuu guriga ku ogaana weydiin maayo ruuxan dumara warkeeda ammaanna waa loo dhigay dhaleecaynna waa loo dhigay labadaba way yidhahdeen culimmadu way noqon kartaa haddii aynu kuma eegno bal dhinaca ammaanta zawjii ninkaygu in dakhala fahida waa harima caddeeyaa harimacadka laba arrimood buu caan ku yahay boodo hurda badnaan iyo kaflo ayuu caan ku yahay marka yacnii nin haweenayda la mucaamaloodo markaa uu soo galaba ku boodaya way ku tilmaamtay xagga yacnii iska seexashada iyo inaanu markaa ruuxu nin gabadha qodqodayo oo dabagelaya inaanu ahayn ayay markaa sifadu noqonaysaa nin markaa intuu la mucaamaloodo iska seexanayo oo aan markaa wax hawl iyo wax qodqoda aan lahayn waa mid wain kharaja asid hadduu baxana waa libaaxiyeynoo waa ninkaa libaaxaa een dheeldheelka lahayn ee tolkii aan loogu soo dhacaynin ee haddii dagaal iyo cid iska celin la maagana dee markaa cid walba u babacdhigaya markuu halkan joogana waa ninka caynkaasa markuu dabadu baxana waa libaaxaa walaa yas'alu camaa cahida wixii uu ogaayo aqalka ku ogaana mid weydiinaya maahu mid qorqodo ah oo meeyey waxaan isay noqdeen wixii aan keenay meeyey kani meeyey kani meeyey wax kala baadhayana ma aha bay tidhi waa nin wixii ogaa iyo wixii keenay midnaba aan weydiinayninoo aan dabagelaynin sidaa haddaynu nidhaahno ammaan bay noqonaysaa si kale haddaynu dhignana caybay noqonaysaayo zawjii in dakhala hadduu gala fayda yacni waxa weeye waa harimo cad ku soo boodaya garaacaya iyadii xagga tamarudka iyo madaxadayga iyo inaanu waxbaba eegaynu iska jiifsanayana harimocadku kala mid saa u harimocadaynaya wain kharaja hadduu baxana asida waa libaaxiyeyno bahalkaa shaliska ahayn cid la heshiinaysaa jirine cid walba ay isdilayaan weeyi walaa yas'alu camaa cahida wixii ogaana weydiin maayo maxaa maanta haysaan iyo maxaa yani wax maydinka dhammaadeen iyo wax ma u baahantiin iyo nin waxba wadan kale maaha bay leedahay xaggaana oo siaana waa loo dhigi karaa marka ammaan iyo tanna hadalkeeda dhalecaba way ka dhigeen qaalat ilkhaamisatu waxay tihi zawjii ninkaygu in dakhala hadduu gala fahida markaa ficil in laga dhiga ism in laga dhiga fahdun waa harimacadna waa loodhan karaa waa la kasri karaa waa la sukuri karaa wain kharaja hadduu baxana asadun libaax weeye walaa yas'alu ma weydiiya camaa cahida wixii uu ogaayo uu aqalka ku ogaana weydiin maayo qaalat isaadisatu tii lixaad waxay tidhi ayana waa mid dhaleecaynayse zawjii ninkaygu in akala hadduu wax cunayo lafa nag buu ka siin ama nah buu ka siin wain shariba hadduu wax cabayana ishtafa wuu fuuqsan bay tihi wain idajaca hadduu jiifsadana iltafa wuu istuduubi walaa yuulijulkafa gacan gelin maayo oo ruuxii dumarha maradeeda gacanta siaa u gelin maayo liyaclama albatha si uu ogaado bal hadda tabasho iyo murugo iyo dhib wixii jira si uu ogaado taana samayn maayo haweenaydani lixaad waa haweenkii markaa iyaguna dhaleecaynayey waxay tidhi ninkaygu in akala lafa hadduu wax cunayo nag buu ka sii maytee nag ama nah midka adoontabadheh waxba soo reebi maayo had iyo gooraana dee dumarkuna ilaa yowmana haadaa ilaa dee min qadiimi zamaan dee raggay u buriyaanoo waxay kariyeenba waxaa laga yaabaa isaga idiin soo hambaynna yidhaahdaan wixiiba ugu soo ridaan dee hadduu midaan cid wax ka dambaysaba eeginoo isaguma iska furiya nahbu ka siin ciyaal iyo marka carruur iyo dumar midna waxba u soo reebi maayo ammaan bay hadalkan mararka qaarkood waa suurtagaloo lafa yacni raashin fara badanoo kala nooca ayuu markaa cunaayo markaa dee nin aadna ugu barwaaqeeyey wey laakiin waa fogyii hadalkaasi wain shariba hadduu cabbana ishtafa shufaafadu waxa weeye waxa yara ku hadha gunta ku hadha wuu heensanayaa ama wuu fuuqsanayaa midh kaga tegi maayo sharaabkiina waxale wuxuu ka soo reebayaa taana ma jiro waa markay cayd haddii la yidhaahdo waa ammaan haddii la yidhaahdana macnaha sharaabkii reerkuu la cabbaayo yacni waxba berri looma dhiga iyo saa dame maalintaasaa la wada cabba laakiin demmigay ku xeeldheer tahay markuu raashinkiina ka siiyo ee sharaabkiina ka siiyo wainidajaca iltafa dabeetana wuu isto madax iyo mijuu duubaya haddana waxa ku xiga inuu madax iyo mijaa duubo iltafa waa istuu duubayaabay tidhi oo meel buu iska seexan oo ruuxii dumaraha lama mucaasharoonayo ayana waxa weeye halkaase waa dhaleeco walaa yuulijulkafa kafga gelin maayo kafga iyo gacantiisaa hore maradii markaa gelin maayo oo taaban maayo ruuxii dumar ahayd markay xanuunsanaysa iyo liyaclama albatha si uu ogaado baltabashada iyo murugada iyo tiranyadii waxa jira si uu ogaado taana damba kama lahaa inamaa ashku bathii wa xusnii ila allah waa murugada ayaa bathiga la yidhaahdaa qaalat isaadisad waxay tihi zawjiniga wiila kale hadduu cuna lafa nag buu ka siin wain shariba hadduu cabana ishtafa wuu fuuqsan wain idajaca hadduu jiibsadana iltafa wuu isduduubi walaa yuuliju lkafa gacanna gelin maayo maradeeda liyaclam albatha si ogaado tabasheeda iyo tiraanyadeedii xanuunkeeda qaalat isaabicatu tii toddobaad waxay tidhi zawjii ninkaygu cayaayaau aw khayaayaau aw dabaqaau kullu daa'in lahu da waa u miisay tanna waxay tidhi zawjii ninkaygu cayaayaau mid ciniina weeye midaan markaa islaamba isku dayi karaynin oo raganimadii markaa bes ka tahay oo markaa howlgaba weeye aw khayaayaau ama mid habowa weeye ama habeen weeye dabaaqaa'u miday arrimu ka daboolan yihiin weeye kullu daa'in cudur dhammaantiin lahu daa'in cudur buu yahay waxalla waxa cudur jiraan wuu hayaa shajaki wuu ku dakhri ow fallaki wuu ku jebin ow jamacan kullan laki ama labada wuu isugu kaa dari bay tiri haweenaydani ayana ninkeedii waxba umay reebin waxay tidhi zawjii ninkaygu cayaayaau cayaayaa min caya canidaraabi markuu awrku yani geelii lagu daray ama hinkari waayaa hortu ereygu ka yimi waa nin ciniina oo aan dumarka mucaamaladooda karaynin bay leedahay howlgab weeye waxaa kaloo la yidhi waa alcajzi can ixkaami amrihi ninaan arrin uu leeyahay hagaajin karaynin oo meel alla meeshuu kaga hagaaga arrinkiis iyo taladiis iyo waxa ku yimaada aan garanaynin weeye taana waa layidhi aw khayaayaau waa shaki min araawi khayaayuhuna waa min alghayi buu ka yimi oo khayaayaau waa mid habow ah habow habowsan meeluu guulka keenaya aanay jirin ama khayaaya oo mugdiga ah yani waa mid mugdi ah habeen inabahabeena baynu dhahnaa abaqaau abaqauna waxa weeye waa mid axmaqa oo arrimihiisa meel alliyariya meelu kaga hagaagaani jirin arrimuhu ku daboolan yihiin waxaa la yidhi mid hadalku ku xidhan yahoon waxba ku hadli karayn weeye midaan markaa islaan xaggeedaan waxba ka dayn weeyana waa layidhi mid islaanta hadduu ku duldega markaa dhib u geysanayana waa la yidhi kullu daa'in waxay tidhi xanuun dhammaantii waxallo waxa xanuun dadku ay qabaan ee ay markaa xanuunno iyo markaa xumaan leeyihiin lahu daaun xanuun buu isaga ku yahay miduu leeyahay wey waxallo waxa dadku xanuun qabaan isaguna waa leeyihi waxallo waxa dadka xanuun lagu yaqaana xanuunuu leeyahay weeye musiibo iyo ceeb oo dhan waxay tidhi shajaki waa ku dakhri shijaajku waa dakharada ku dhaca wejigae madaxa ow fallaki ama wuu ku jebin ow jamaca kulna laki ama labada wiisuu kaa dari bay tiri ama dakhar iyo jab lafaa dhaadheerna wuu ku jebin kuwan madaxa iyo wejigana wuu kaa dakhri bay tidhi waa ninkaa markaa dhaqanka xun waa ninkaan arrinuu leeyahayna aan ka adkayn islaantiina dhibtaa ku ah waa ninkaa markuu arrimihiisa iyo taladiisa iyo talgorayada ah islaanta markuu yimaadana libaaxa waa gawda ku haya qaalat isaabicatu waxay tihi tii toddobaad zawjiya cayaayaau waa kaa howlgabka weeyaan ow khayaayaau waxa weeyaan kaa habeenka ama habowga ah tabaqaa'u ka axmaqae arrimu ka daboolan yihiin weeye kullu daa'in daa'iya xanuun dhammaantii lahu isaga daawun xanuun buu ku yahay shajaki waa ku dakri ow fallaki waa ku jebin ow jabaca kullan laki ama dhammaan wuu isugu kaa dari bay tidhi wallahu aclam